markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal tobnaan dhallinyaro soomaali ah oo ku dhashay ama tegay iyaga oo yar ayaa dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay marar kala duwan lagu dilay dalka kanada arrintan ayaa safka hore ka soo gashay dhibaatooyinka ugu badan ee ay hadda wajahayaan jaaliyadda soomaalida ee kanada haddaba maxay dilalkaasi salka ku hayaan dowladda iyo bulshada soomaalida maxay ka qabteen xalkase muxuu ku jira su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah saciid muuse daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha soomaalida ee dalka kanada saciid kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha walaal waa dhowahay aad baana kuugu mahad celinayaa adiga mudan saciid bal guud ahaan nogaga sheekay xaaladda dhallinyarada ku nool dalka canada gaar ahaan trono aad baan walaal markood kaaga mahad celinayaa fursaddan qiimaha leh ee aad maaragtay inaanu uga xog wararno xaaladda dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan canada dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool canada muddooyinkii u dambeeyey hadda waxay wajahayeen arrintan ugu dambeysa cusub ee dilalka arrintaas oo runtii aad tobannaankii sane hadda u dambeeyey dhowr iyo tobankii sane hadda u dambeeyey ee kusii badanaysay canada si guudna ay ula wadaagaan meelaha maaragtay kale ee soomaalidu ay ku nooshahay ee dibadda ah mise maraykanka hadday noqoto iyo hadday ingiriiska noqoto marka laakiin waxaad moodaa bayska meesha ay ka bilaabatay iyo meesha ay kusii badan tahayba inay maaragtay kanada tahay gaar ahaan magaalooyinka waaweyn marka caqabadaas baa waxay tahay caqabada ugu weyn oo hadda haysata dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhashay kanada iyo kuwa iyagoo yaryar halkan la keenay waayahay marka haddii aad baaritaan ku samaysay arrimahaasi u badan dilalka ay wajahayaan dhallinyarada soomaalida goorma ayay soo bilowdeen
waxaa la odran karaa dhowr iyo tobankii sano ee hadda u dambeeyey ilaa labadii kun iyo tobankii sagaalkii baa la odran karaa bay soo bilowdeen markaasoo ay ahayd arrin ku cusub bulshada soomaaliyeed ee kanada ku nool laakiin waxaad moodaa wixii markaas ka dambeeyey inay noqotay tusbax furtay oo maaragtay aysan kala joogsi lahayn sanadaha qaarkood aad bay u badnayd sanadaha qaarkoodna meela dhexdhexay ahayd sanadaha qaarkoodna way yarayd marka waxaad moodaa maalinba maalinta kasii dambaysta statistika statistika mataqaanaa recordkaayoo yaalla inay maaragtay xusayaan in marba marka ka dambaysa ay sii badanayaan oo ay sii maaragtay xoogeysanayaan waa garta marka maxay u dhacayaan dilalkaas maxay tahay waxa sababaya
sababuhu runtii way fara badan yihiin aad bay u fara badan yihiin laakiin waxaan yaro jeclahay inaan xoogaa yaro dib kuu celiyo intaanan sababta gelin runtii markii waddankeenu burburay kow iyo sagaashankii dadka soomaaliyeed dunida ayay u kala firxadeenoo qofba meeshii markaasu islahaa nolol ka samee buu aaday dad fara badan oo soomaaliyeed baana maaragtay canada soo galay markaas mana aysan runtii jirin markaas ku talagal dadku ay ku talagelayeen ama ay kabaaraandeg ay ka baaraandegeen meeshan ay yimaadeen iyo arrimaha iyo duruufaha markaas ku xeeran dadkii waa degeen waddankii bay degeen dadkii marka dadkaasi ay la yimaadeen oo yaryaraa oo dhallinyarada ahaa oo da-da yar ahaa markii ay soo koreen nasiib darro meeshii ay yimaadeen oo ay kaga soo carareen dhibaatada iyo xabadda xabaddii iyo dhibaatadii mid kasii daran bay meeshii ay nabadgelyada iyo amniga soo bideen ay runtii la yimaadeen oo mataqaanaa ay kala kulmeen dhowr arrimood baa maaragtay arrimaha qaarkoodna waxa weeye waa kuwo dadka aynu la wadaagno oo common ah arrimana waa arrin mataqaanaa annaga inoo gaaraho ee soomaalida u gaara dilalka inta badan waxay ku qotamaan dembiye abaabulan oo maaragtay xiriir la leh maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa kooxahaasoo ku maaragtay ku lug leh ganacsigaas una kala qaybsan markaas kooxo iyagu dhexdooda is ugaarsanayo oo ama aanooyin kuwo horey loo dilay ama kuwo mataqaanaa arrintaasba fal ku leh bay xoogoodu maaragtay ku wajahay maahan kulligood kuwa dhinta inay arrintaas ku lug lahaayeen laakiin badi inta badan arrinta factorka oo ah oo aasaaska u ah waxa weeye waa arrintaas la xiriirta ka ganacsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada oo dhexdooda iyagu maaragtay is ugaarsanaya tiibaa marka leevalo kala duwan oo mataqaana ilaa dhowra iyaduna sii kala yeelanaysa sababaha iyo waxa keenaya iyo iyaduna waxa weeye in lasii faahfaahiyo maaragtay bay bay noqonaysaa bulshada soomaaliyeed oo inta badan waa dad u design garaysan oo u diyaarsan maaragtay inay israadsadaan dadka soomaalida waa dad israadsada hal meel wada dega meelaha ay degan yihiinna waa meelo runtii isku raran ah oo mataqaana ama isku raran xigeen ah oo u dhow oo meelaha dadku ku badan yihiin ah gaar ahaan dadka maaragtay dhaqaalahooda hooseeyana oo kaalmada dowladda ka helana guryaha dowladda oo city cityga oo mataqaana ay ku caawiyaan dega marka halkaasay ka soo bilaabanaysaa iyo isku xirnaansho la-aan bulshada dhexdeeda ka jirta iyo inaysan bulshada soomaaliyeed ama dhaqan ha noqoto ama maaragtay wax ay mataqaanaa wajahayaanba ha noqoto aysan xiriir iyo wada shaqayn fiican ama xataa mararka qaarkood bulshadu aysan ku baraarugsanayn xiriir ay la leedahay laamaha amniga oo runtii arrintan u xilsaaran marka meelo kala duwan baa sababtu mataqaanaa runtii ay saldhiganaysaa waana badanta waayahay marka kuwaasaas ugu muhiimsan laamaha amniga ayaad hadda soo hadal qaada saciid marka dowladda kanadana waxaan ognahay inay ka mid tahay dowladaha ugu horumarsan caalamka marka maxay arrintaasi wax uga qaban la'dahay
runtii horta north america marka la fiiriyo waqooyiga america maraykanka iyo canada marka la fiiriyo magaalooyinka waaweyn dilalka dhacaya iyo falal dembiyeedyadu runtii horta aad bay u fara badan yihiinoo waa wax maaragtay common ah weeye magaalooyinkana waxaa ka jira booliiska waxaa la shaqeeya community policing ay bulshada dhexdooda maaragtay ay iska xuleen innagu marka ka bulsho ahaan waxaad moodaa in doorkaasi uusan ma jira ma oranayo laakiin doorkaasi waxaad moodaa inuu aad runtii u yaryahay oo bulshada soomaaliyeed aysan isku xirnaantaas lahayn aysan xiriirna la lahayn badan booliiska marka marar badan baan waxaan la fariisanay oo mataqaanaa aan mar kastoo dadka dowladda ku jira oo ilaa heer degmo ilaa heer magaalo ilaa heer gobol markaan la fariisano waxa ugu badan oon kala hadalna waxa waaye in la badbaadiyo dhalinyaradan yaryarkaayo maalin walba si habqana u dhimanaya u baaba'aya marka waxa ugu badan oo lagu soo celiyo feedbacka waxa weeye inaan annaga dhexdayada aanu isku xirnaan samayno midna waad ogaanaysaayo sidii wadankii aynu ku ahayn oo aynu u kala firiqsanayn oo mataqaana khilaafkeenu u badnaa oo isku xirnaanteenu u yarayn tii mid ka duwan halkan lamaynan imaano tii baynu halkan mataqaana usoo minguurinay marka habacsanaanta waddankeeni ka jirta iyo dhibteeni ka jirta mid tii kasii badan baa bulshadeennana haysata marka isku xirnaansho la-aan iyo hal cod oo midaysan oo booliiskii iyo dadka siyaasadda ku jiraba lala hortagana ma jiro taasaa marka waxay keenaysaa inaysan booliiska iyo dadka dowladda ku jira aysan priority siinin ama muhiimad aysan siin ee bulshada soomaaliyeed oo mataqaanaa qofku markuu isagu waa inaad albaabkii garaacdaa oo albaab walba aad garaacda laakiin haddii aad ka seexatid adiga cid inta kugu imaata ku caawinayso hawsha qabanaysa runtii ma jirto waa mahadsan tahay saciid khadka igugu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaa hadlaya waa suuban cabdulaahi oo loo yaqaano suuban faytaan wadankan waxaan deganaya muddo dheer soddon sano xir baa iga dhiman afar bilood camal maalintaas soo gelaya ilaa maanta hal problema na haysto oo ah caruurtii inaan hanti la-nahay maray madaxa ka wareeraan istaalgey wayno maray dhexdooda isdilaano mar gooni loo dilo mar iskoolka ka saakadaano haddana saasay tahay dad badan wanaagsanaan qabnaa caruur badan wanaagsanaan qabnaa alxamdulilah rabbi caalamiin laakiin halkii naga dhiman anagoo naga maqan yahay hay-adihii dowladda kanada noo ogolaatay lacag badan nagu baxday wax kasta hadii la sameeyey haddana natiijaa la la-yahay siciid waxaan weydiinayaa su-aal maxaa natiijo u la-nahay
waa mahadsan tahay suuban walaal su-aal runtii aada muhiima weeye waana kaaga mahad celinaya runtii adiga laftigaaga communitiga dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha mataqaana communitiga soomaaliyeed baad ka mid tahay waa kaaga mahad celinaya haddii aan u gudbo jawaabta su-aashaada runtii lama oran karo waan is leeyahay natiijo la-aan baa jirto mataqaanaa sida dhibaatada u jirto dhanka kalena si runtii dan fiicana wax u socdaana badanna in la malayn karaya baan qabaayo meel walba aad tagtid qof dhalinyaraayoo soomaaliya waxaad arkaysaa tartamaya ama maaragtay ama maaragtay communitiga dib wax ugu soo celinayo meel walba waxaad ku arkaysaa qof soomaaliya dadaalaya runtii hadday noqoto xafiisyada hadday noqoto shaqooyinka laakiin waxaa la oran karaa in meesha aynu maanta joogno aynu kasii mataqaanaa tilaabo hore uga sii qaadno aynu dadaal badan muujino waxaa la oran karaa dadaalada la samaynayo ama dowlad ha noqoto ama communitiga ha noqde baa waxay keenayaan in wax un improvementya ay jiraan marka in intaa laga sii qaado horey looga sii socdo si mataqaanaa meesha aynu rabno aynu u gaarno waa mahadsan tahay saciid ee dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacayga waxaa la yidhahdaa nuurudiin maxamed nurow in muddaan ku noolahay wadanka canada gaar ahaan toronto ontario saciidow su-aashaan ku weydiin lahay waxay tahay markii laga soo tago dadaalada ay wadaan dowladda iyo waalidiinta iyo ururka bulshada ah sidee ku dhici kartaa inaa maaragtay dhalinyarta gudahood ay maaragtay isku kaashan lahaayeen sida maaragtay dilkan iyo dhibaatadan dhexdooda ka jirto sidii maarata lagu joojiyo ama maaragtay lagu soo afjari lahay aada baa umahadsan tahay
nuurudiin walaal aad baad umahadsan tahay waxaan qabaa dadaal kasta oo dowladdu samayso waxaa ka muhiimsan midka bulshada soomaaliyeed waayo iyaga waxa weeye buddiga u ah hawshan waxaan qabaa marka in bulshadu arintan ay si dhaba u wajahdo kadibna waxa weeye sidii xalkeeda loo gaari lahaa la iska waraysto in kulamo la qabto gaar ahaan waxaan rabaa dhalinyarada oo runtii ah mustaqbalka waxaa la yidhi raqba waa ku raggeeda waxa weeye ragga hadda jooga oo waxa weeye dhalinyarada ah iyo dadka organizationska iyo ururada soomaaliyeed matala inay waxa weeye arrintan iyagu u kacaan oo waxa weeye la joojiyo oo qofkii waxa weye kii hadda dhintay waaba dhintay midka nool baa tala u baahane waxa weeye in laga soo saaro in brogrammo loo sameeyo waxaan rabaa inaan kugu caddeeyo in dowladdu haddii ay aragto community isku xiran oo wax wada doonayo inay diyaar u tahay weliba ay diyaar u tahay inay kharash badan ku bixiso laakiin waxaa laynaga rabaa inaynu annaga inaga timaado sida aynu wax u rabno iyo sida hawshan waxa weeye xalkeeda annaga laynaga rabaa inuu inaga yimaado markaasay dowladduna inala qaban kartaa laakiin waa ina hawsha inaga inaga askuntaa
waa mahadsan tahay saciid dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa dilalka dhallinyarada soomaalida ee ku nool dalka canada dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira
waan idin salaamay bahda v o a iyo dhammaan martida sharafta leh magacaygu waa yaxya dhuxulo ku nool cariga canada laba su-aal baan qabaa haddii aan waqti u helo dhalinyartan islaynayso ama gun violence ku adeegsanayso xaabadda tan koowaad ma waxay bayska ku haysaa wadankii ay ka imaadeen soomaaliya dhibaatada ka jirta reflection sameynayso saameyn ku yeelatay dhalinyartii qurbaha joogtay inay dagaalkii iyo meeshii kasii wadaan taa waa mid tan kale aan qabo waxay tahay maanta waxaan joognaa wadamo horumaray haddii kiis u dhaco ama arrin ay dhacdo markii la baaro oo daraasad lagu sameeyo waxaa la ogaadaa wixii sababay iyo waxyaabaha keenay taasoo ay bays u naaqi karto beritoole in uusan soo laabanin arrintaa sidaan ognahay soomaalida dhalinyarta islaynayso waa same scenario soo intii soo dhaceysay yani cashiradii laga faa'iiday yani xal umaysan naqanin miyaa in laga hor istaago mar labaad inay soo naqanin aad baad umahadsantihin yaxya aad baad umahadsan tahay walaal marka la yidhaahdo su-aashaada koowaad oo ah ma wadankii bay la xiriirtaa wax wadankii ka dhacay runtii oo halkan loo soo minguuriyo runtii uma badna inay xiriir la leedahay laakiin infrastructurekeenna human infrastructurekeenna iyo dabeecadeenna iyo sidaynu mataqaanaa bulshada aynu nahay iyo sidaynu u dhisannahay waa laga yaaba inay saamayn maaragtay ay ku yeelato oo dagaalada wadankeenii ka dhacay iyo taroomada inagu dhacday iyo sida inoo saamaysay iyo sida guryaha loola soo galay oo mataqaanaa waxa guriga dhexdiisa ka jira inay maaragtay iyo iyo xataa burburka faamilka laftigiisa inay arrintaasi saamayn ku yeelatayoo ay bays u tahay taas bay runtii u badan tahay laakiin maaha wax la xiriira wax wadankii ka dhacay ama dad kale ka dhacay waa dhalinyaro iyaga dhexdooda inta isqabatay wax isu keenana ay jiraanoo sidaasna ay isu laynayaan arrinta labaadna waxa weeye runtii waynu naqaanaa sababta dhibaatadan waxa keenay waynu naqaanaa waxa sababayna waynu naqaanaa laakiin waxa aynan aqoon waxa weye aynan weli keenin waan samayn karnaa wax aynan weli isku dayin oo aynan samayn waxa weye arrintan xalkeedii inaynu samayno dhibaatana markay dhacdo oo dhibaatada la ogaado kadibna xalkaa la raadiyaa marka xalkiibaa waxaad moodaa meeshii la rabay in laga raadiyo baynan ka raadinaynina waxaa la rabaa xalku inuu ka yimaado bulshada dhexdeeda cid annaga inta inoo timaada waxaan inoo hagaajinaysana ma jirto ciyaalkan ciyaalkeenii weeye inta dhunsan oo dhibaatada ku dhacdayna waxa weeye waa in kooban in marka iyagii dhaqan celin loo sameeyo in iyagii mataqaanaa iyadoo lala kaashanayo dowladda iyo resourceka inoo yaala inaynu halkaa ka galno wax bulshada oo dhan ay u kacdo dad fara badan baa waddankan ku nool marka inagu intaynu u kacno oo aynu u istaagno waxaana wax guri walba waa taabteen in marka intaynu u istaagno aynu nidhaahno war dhibaatadan waa inugu dhacday sidee baynu uga baxnaa bulshada soomaaliyeed halkaas maantay marmar iyo waa maqalnaa laakiin wax si dhaba loo wajahay oo si dhaba wax looga qabtay oo halbeeg iyo yool la tiigsanayo oo sanad laga bilaabo ilaa sanadka kala jiraya runtii maynan arag marka waxaan isleeyahay doorkii bulshada soomaaliyeed baa waxa weye meesha ka maqan waa tahay dhegaystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo soo dhowo walaal magacaygu waa doctor daahir jaamac muuse beljir oo jooga magaalada hargeysa ee somalilan waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka master saciid anigu aada ugu mahadnaqe sida quruxda badano barnaamijka uga soo qayb galay mar haddii dhallinyaradii soomaaliyeed aanay ammaan ku helayn magaalooyin kala duwanaa ee dalkanada siba toronto iyo edmonton iyo maxaa diidaya inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo su-aashaasaan weydiin lahaa aad baa u mahadsan tahay
waa mahadsan tahay doctor daljir runtii waa su-aal muhiima weeye runtii way jiraan dad hadda dhibaatadaas ama ilmahooda kala cararay oo mataqaanaa dambiday ama xalbiday inay maaragtay dalkoodii u celiyaan ama meelo kale ay runtii geeyaan waayo marka meel dhibaata ka dhacda waxaa la rabaa in qofkii meeshii laga kaxeeyo oo meel u dhaanta dad badanoo marka sidaas doorbiday way jiraan dad badanna noloshii halkan bay mataqaanaa inta iska qabatimeen bay runtii waxa weeye iskala joogeenoo waxa weeye kuwaa dhibta ku dhacaysaba waa ka mid runtii kuwo waddankii la geeyey oo dhibta ku dhacdayna waa jiraan marka waxaa la gudbaa bulshada soomaaliyeed waxa weeye meelaha dhibaatadu ka dhacayaan laftigeedu waxa weeye maaha noloshiya in laga kaxeeyo meelo kale maaragtay runtii la geeyo su-aal aad muhiim u ah wey runtii oona kaaga mahad celinayo waa mahadsan tahay ugu dambayntii muxuu xalka kugula jiraa maadaama aad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa danaha mujtamaca soomaalida ee canada
runtii arrimaha noocan oo kalea marka ay dhacaan burbur baahsan baa bulshada ku dhaca xalka uu abuuri karana runtii wuxuu noqonayaa mid maaragtay mustaqbalka saamayn dheerna yeelan kara buu noqon karaa marka xalku wuxuu noqon karaa horta bulshada soomaaliyeed inay dhibta dhacday iyo dhibta jirtaba ay dhab inta u wajahaan iska waraystaan oo miiska talada la keeno la yirahdo ruuxaan aynugu dhacay meeshaan maanta aynu joogno xalgee ka sii aadnaa waxaa xal iyana noqon karta in maaragtay inta dhibaatada ku dhacday dhaqan celin loo sameeyo qaabo badan oo dhaqan celintaa loogu samayn karaa ama in meeshii laga kaxeeyo ama in brogaraamo mataqaanaa communitiga dhexdiisa laga furo baa jiri kara arrinta ugu muhiimsan waxa weeye waxaan in horta daraasad cilmiyana laga sameeyo oo maaragtay waxyaalo badan oo dunida ka dhaca oo baa daraasado laga sameeya marka in waxaan daraasad laga sameeyo daraasaddii si fiican loo darso dadka aqoonta leh ee bulshada ku jira ee faraha badan ee waxa weeye waxaa la rabaa inay inta waxaan daraasad ka sameeyaan dhibaatadu meeshay ka timid iyo mataqaanaa sida looga dawoobi karo oo xataa institutionalka waxbarashada sida jaamacadaha oo kale lala kaashado jaamacadaha qaarkood waxa weeye olready qaar raadinaya baa jira hawshaas oo waxa weye bulshada la soo xidhiiray marka in arrintii research laga sameeyo cilmi baaris laga sameeyo marka cilmi baaris laga sameeyana waxaa imaan karta sida xalka lagu samayn karaa imaan karta waxaan iyana xal u arkaa runtii aadna muhiim u ah in dadka soomaaliyeed ay ka mid noqdaan qeybna ka noqdaan laamaha amniga gaar ahaan booliiska marka ugu horreysoo dhibaata dhacda cidda lala xidhiidho booliska weeye marka qof dhalinyaradan fahmaya la koray ay garanayaan laga yaabo soomaali inuu yahay oo waxa weye ay diir ahaan u garanayaan wax weyn bay runtii waxa weye ka bedeli kartaa waaqica dhalinyarada soomaaliyeed ee canada ay wajahayaan arrintaasna horeybaa waxaa loogu tijaabiyey magaalooyin maraykanka kamid ah sida minneapolis oo kale ofisaro badan oo soomaaliya mataqaanaa booliiska lagu daray runtii wax weynna ka qabtay mataqaanaa amniga xaafadaha ay soomaalida ku nooshahay gaaraan sidar iyo in bulshada soomaaliyeed ay isku xirnaan weyn muujiyaan iyadoo lala kaashanayo dadka taladu ka gooda gaar ahaan dadka culimada ah odayaasha in waxa weye isku xirnaan bulsho iyo hal cod la muujiyo wixii markaas waxa weeye dowladda looga baahdana hal coda lagu wada doono arrintaana si dhaba runtii loo wajaho isku xirnaan bulshana runtii aad bay muhiim u noqon kartaa baan isleeyahay aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa saciid muuse daahir oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha soomaalida ee dalka kanada wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo